subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda aruurnimo ee qeybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labaiyo labaatanka efemyada geeska afrika qaarkood iyo taleefanada gacanta iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaali com
ramadaan kariim waa subax talaadaha bisha julaayna waa afar iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
wasaare wuxuu u yimid inaan ka wada tashanno xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda puntland waxaana dhammaantiin oo la socotaan ad ogtihiin riwaayahan dambe annaga iyo dowladda federaalku aan isku sanbanaanayn dowladda dadka puntland iyo dowladda puntlandna wax badan ayay ka tabanayaan dowladda federaalka
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlayay safarka uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ku joogo puntland warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxda dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka igaad oo shalay adis ababa kaga dooday doorka xawaaladaha ay ka qaadan karaan maalgashiga barnaamijyada horumarinta kolonel ka tirsan ciidamada puntland ee gobolka bari iyo askari weelisa oo shalayto gadood sameeyey iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka barag obama ayaa hoos u dhigay muddada xukun xabsiyeedka ee dadka gala dembiyada aan gacanka hadalka ahayn taasoo qayb ka ah isbeddel uu doonayo in lagu sameeyo xabsiyada maraykanka ee muddada dheer buux dhaafinayay muuqaal fideow oo uu sii daayey aqalka cad isniintii shalay ayuu master obama ku sheegay in madaxaabiistaasi badankooda aysan ahayn dad dembiyo culculus galay haddana lagu xukumay ugu yaraan labaatan sannadood oo xariga xabsiyadana ay buux dhaafiyeen madaxweyne obama ayaa intii uu xilka hayay waxa uu soo saaray ilaa iyo sagaashan go-aan oo uu hoos ugu dhigayey heer ciqaabeedka dembiye kala duwan gaar ahaan qaar kuwa fudfudud kuwaasoo badankood uu ku beegsanayay dadka u xirxiran dembiyada daroogada la xiriira aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne obama la filayo in xukunka ama xukun dhimistan iyo cafisyo dheeri ah uu sameeyo ka hor inta uusan ka tegin aqalka cad sanadka labada kun toddobiyo tobanka dalka iiraan iyo dalalka lixda ah ee wada xaajoodka uu dhexeeya ayaa shalayto waxa ay ka wada shaqeeyeen sidii loo soo afjari lahaa wadahadalkooda muddada siddeed iyo tobanka bilood ah u soo socday oo ay ku baadigoobayeen in heshiis dhammaystiran ay ka gaaraan barnaamijka nukleerka ee iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iiraan iyo kuwa dalalkaasi ayaa badanku joogay ama imaanaya magaalada vienna halkaasoo diblomaasiyiin axaddii ay gud mareen in labada dhinac ay ku dhow yihiin inay diyaariyaan dukumenti adag sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu sheegay inay jiraan arrimo waaweyn oo u baahan in xal laga gaaro iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan zariif uu isaguna sheegay in weli howle ay dhiman tahay labada dhinac ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan heshiis joogto ah oo xadidaadyo leh iyo weliba in isha lagu hayo barnaamijka nukleerka ee iiraan oo lagu bedelayo in si buuxda looga qaado cunaqabateynta ku rogan waxaa qorshuhu ahaa in arrintu ay qaadato muddo lix bilooda hase yeeshee ay soo jiitamaysay sababtuna ay tahay dood laga yeelanaya arrimo ay ka mid ahayd in kormeerayaal loo ogolaado inay galaangal ay u yeeshaan xarumaha dalkaasi iiraan
qiimaha suuqyada saamiyada ee dunida ayaa isniintii shalay cirkees ku shareeray saacado kadib markii dalka dalka qaamaysan ee griega iyo dalalka midooda yurub ay ku heshiiyeen qorsho dayn saddexaad lagu siinayo xukuumadda athens suuqyada saamiyada ee maraykanka ayaa kor u kacay in ka badan boqolkiiba hal sidaas oo kale suuqyada yurub iyo eshiya ayaa iyana sare u kacay madaxweynaha maraykanka barag obama ayaa soo dhoweeyey heshiiska griega iyo dhinacyada deynta samata bixinta dhaqaalaha siiya ee reer yurub hogaamiyaasha maaliyadda ee dunida ayaa sidoo kale sacabka u tumay heshiiskan oo u ogolaanaya griega inay kasii mid ahaato sagaal iyo tobanka wadan ee ku jira xayndaabka lacagta yuroga
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa waxaa shalayta galab uu tegay magaalada cadaado ee gobolka galguduud isagoo markaas uga sii gudbay magaalada garowe xarunta maamul goboleedka puntland waxaana muddadii koobnayd uu joogay cadaado uu la kulmay madaxweynaha galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha puntland ayaa labaduba waxa ay ka hadleen ujeeddada booqashada ra-iisul wasaare sharmaarke waryaheena nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray garowe
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid madaxda puntland iyo jubbaland oo iyagana horay kulamo ugu lahaa magaalada garowe ayaa la filayaa inay wada qaataan kulamo guud iyo kuwo kala gaargaar ah oo xal looga gaarayo khilaafka cusub ee soo kala dhex galay dhinacyadaas iyo dowladda federaalk madaxweynaha puntland dor cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlay socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in socdaalkiisa uu la xidhiiro xalka gaaridda arrimaha taagan
wasaaruhu wuxuu u yimid inaan ka wada tashanno xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda puntland waxaan dhammaantiin oo la socotaan ad ogtihiin in waayahan dambe annaga iyo dowladda federaalku aan isku sanbanaanayn dowladda dadka puntland iyo dowladda puntlandna wax badan ayay ka tabanayaan dowladda federaalka waxayna aaminsan yihiin in barnaamijkii iyo geedi socodka nabadda soomaaliyeed ee laga rabay dowladda federaalka ahi inay runtii sidii la rabay aysan u soconin lana baalmaray marka waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaaruhu waa noo yimid waxaan rajaynayaa inuu jawaabo waafi ah su-aalahaas tirada badan oo dadka reer puntland ay qabaan inuu nooga uu wado ayaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa is aragga iyaga iyo wadahadalka iyagu in ay wax badan jawigaas ka bedeli doonaan waxaan rajaynayaa in imaatinkiisu uu noqday imaatin khayr wadahadalka iyaga iyo wadajirka iyaguna uu keeno midnimo soomaaliyeed iyo horumar
ra-iisul wasaare cumar ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in wadahadallada dhinacyadan dhex mari doona uu ka soo baxo xal lagu xalliyo madmadowga jira waajidan ayaan hadda xoogaa waa iskagu xiisadaka iyo maaragtay arrimahaas laakiin dee dalka kan dal aan hadda qaranimadiisa dhisayno dadka aan isku keenayno wey waana mar kasta waa xaajinaya waxyaaba keeni kara maaragtay shaki ama keeni karaa xoogaa in isla fahmi waayo haddana dad baa ilahay naga dhigi waxaa loo baahan yahay inaan markasta insha allah aanu isku imaano ka wada xaajoonno halkaan dhamaatankayga waxay salka ku haysaa arrintaas insha allah waxaan rajaynayaa markay wadahadalkeena noo dhawaado inaan gaarno muwaafaqo runtii aada wanaagsan waxaa isagana halka joogay sida uu sheegay madaxweynaha jubbaland isagana waa runtii wadahadalkaas qeyb uu ka noqonaya runtii farxad bay noo tahay inaan waqti soo helno arrintaana aan soo arjeerno runtii waxyaaba xalqaana lagu gaaro dhan aan meesha la imaan haddii la yidhaahdo qaranka kan dadku sugayo waa annaga iyo dad kaleeto hadda ka maqan halka waxaa loo baahan yahay inaan insha allah dhisno oo haddii angaasin labada kun iyo lix iyo tobanka meel system federaal oo runtii qanaaca ah dad ku qanacsan yihiin in ay meesha ka dhalato marka runtii waa ku faraxsanaya goor galow ah waqtiga aanan soo galay soo dhaweynta madaxweynaha iyo waa kaga hadcelaya sida diiran oo noo soo dhaweey aniga waqtigeyga runtii de waa gurigeeni baan imaanay waan rajaynaya insha allah markii aan laba maalmood wada hadalno inaanu isla gaari doono muwaafaqo guud iyo runtii isfaham guud socdaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa ku soo aadaya xilli maalin ka hor socdaalkiisa ay baarlamaanka puntland dood ay lahaayeen ay ka soo saareen go'aamo qaybtood sal u ahaa khilaafka taagan sida iyagoo go'aan ku gaaray dastuurkii lixda saxiixiyaal uu yahay kii rasmiga ahaa wax kasta oo laga beddelana aan sharci ahayn inaanay sidoo kale sharci ahayn guddiga dib u eegista dastuurka dowladda federaalka guddiga doorashooyinka guddiga arrimaha xuduudaha iyo arrimaha federaalka kana shaqi geli karin dhulka puntland iyo in dhismaha dowlad goboleed aan waafaqsanayn dastuurka federaalka qodobkiisa kontonaad farqadiisa lixaad oo ah laba gobol iyo wax ka badan aanay waxba ka jirin puntland aanan aqoonsanayn dad badan waxay aaminsan yihiin go'aanka baarlamaanka puntland oo ahaa ilaa shan qodob inay culays ku keeni karaan wadahadalka labada dhinac nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaad weli nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington sidii idaacadaheenii shalay iyo xalay aad ku maqlayseen ama ku dhegaysateen magaalada adis aaba ee dalka ethoobiya waxaa ka socda shirweyne caalami ah oo ku saabsan maaliyadda iyo higsiga horumarka qarniga waxaa afka qalad lagu yidhaahdo millenium development goals oo xilligii dunidu ay dhigatay ahdaaftaasi ay shan iyo toban sannadood ugu buuxsamayso bisha desembar ee soo socota shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan toddoba kun oo ergo madax iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun waxaa ka dhinac socda shirar kale oo uu ka mid ahaa shir looga hadlayay doorka xawaaladaha ay ka qaadan karaan maalgashiga barnaamijyada horumarinta shirkaasi dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa maamulaha guud ee sharikadda dahabshiil cabdirashiid maxamed saciid cabdirashiid dahabshiil qadka taleefonka ee adis aaba ayaan saacado ka hor kula xiriiray wuxuuna iga waramay shirkan
shirkani runtii waa shir ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha waaweyn caalamiga ah ee sida united nationka oo madaxdeeda sare ay ka qayb qaateen world banka dowladda etoobiya iyada ah dowladdii loo marti ahaa iyo dowladaha kale ee caalamka ku yaala oo ay madaxweyneyaashoodii qaar kamid a yimaadeen qaar ra-iisul wasaareyaashooda yimaadeen qaar wasiiradoodii maaliyadda ama arrimaha dibadda ay yimaadeen iyo qaar maxaa la yidhaahdaa soo diray dad madax kaloo matalaya shir caalamiya oo saddex casho ka soconaya magaaladan adisaba ee dalkan etoobiya weeye wa waa gartay marka qeybtiinan gaar ahaan xawaaladaha oo kale looga hadlay shalay oo shirka qeybta ka ah ee aad adiga ka hadashay ganacsato badan oo soomaaliyeed iyo kuwo caalamiyan ay ka qayb galeen maxaa si gaara looga hadlay kulanka oo diiradda lagu saaray shirkan runtii wuxuu ka mid yahay mid shirka weyn ee aan ka hadlay hoos imanaya oo ay qabanqaabisay hay-adda igad la yidhaahdo oo wadamadan geeska africa ah isu keentay waxaa ka qayb qaatay markaa wasiiradii wadamadan igad hoos yimaada oo ay ugu horreysay wasiirka maaliyadda ee etoobiya oo ah wasiirka shirkan jeergaraynayay oo la yidhaahdo axmed shide waxaa kale oo ka hadlay wasiirka maaliyadda ee kenya waxaa kaloo ka hadlay wasiirka soomaaliya ee maaliyadda waxaa kaloo ka hadlay wasiirka maaliyadda ee jabuuti dalka jabuuti waxaa kaloo ka qayb qaatay xubno kaloo ka socda uganda iyo iyo sudan oo iyaguna ay arrimaha ka hadlay waxaa shirka dee qasab igad jeergaraynayay madaxda igad oo ugu horeeya ambasadar maxbuub marka maxbuub maalim waxaa culeyska la saaray arrimaha dhaqaalaha ah ee remitaniska iyo sida ay horumarka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo cuntadaba iyo ammaankaba ay uga qayb qaadato marka laga hadlayo regionkan wadamadan horn africa ama igad isugu hoos yimaada oo arrintu aanay soomaaliya keliyaba ku saabsanayn ee ay saameynayso dhaqaalaha wadamada si aad u socotid lacagta dibadda laga soo diraa waxay qayb ka qaadataa horumarka ama hadday noqoto shaqo la abuurayo ama hadday tahay horumarka wadamada ka jira marka wadamadaas wasiiradaas ka hadlay shirkani dhammaantood waxay qireen inay muhiimadda lacagtan dibadda ee dadka wadamadan u dhashay ee qurbaha ku nool ama yurub ha joogeen ama maraykan ha joogeen ama wadamada kale ee jooga ee shirkadaha sida dahabshiil oo kale kamid a isticmaala ee lacagta usoo diraya inay horumarka wadamadan iyo ammaanka iyo cuntadaba ay ka qayb qaataan wax allaala wixii looga baahan yahay in shirkadaha lagu taageero wixii kale sharciga sii hagaajinayana lasii xoojiyo cabdirashiid haddaanan qaldaneen si xawaaladaha ay uga qayb qaataan horumarka islamarkaana loo hubiyo shaqada ay qabanayaan inay hufan tahay oo aanay ku jirin sharci darro waxaa jiray gole looga dhawaaqay shirkaasi golaha wasiirada maaliyadda ee urur goboleedka igaad ay yeesheen golahaasi bal noo faahfaahi runtii walaal go-aamada ka soo baxay shirka ee la odhan karayo waxa weeyaan waa go-aamo wanaagsan oo u dan ah dadka soomaalida iyo dadka regionalkaba waxaa ka mid ah in ay lagu dhawaaqay ama horeba dhowaan loo sameeyey dad ama wadamo ay isugu imanayaan wadamada lacagtu ay ka imanayso maraykan iyo yurub iyo kuwa regionkan egad ka tirsan inay dhammaantood isugu yimaadeen golo ay ku faaqidaan wax allaala wixii hubinaya inay lacagtu si joogto ah ay usoo gaadho wadamadan geeska africa iyada oo ay tahay dhinac walba ama wadamadii lacagtu ka timi iyo kuwa lacagtu imanaysaaba ay ku qanacsan yihiin inay si ammaanana usoo gaadhay inay si maaragtay transparenta oo ubanna ay usoo gaadhay iyadoo markaa sharciyadii loo baahnaana la maaragtay la ilaalinayo marka waxyaalaha ay wadamadii lacagtu ka imanaysay iyo kuwa igad ee regionka gees africa ay isla qaateen ayay ka mid tahay ee lagu hubinayo in marnaba lacagta dibadda ka imanaysa iyo tan gudaha soo imanaysa aanay marna istaagin iyadoo wadamadii ay si daacada uga wada shaqaynayaan marka waa runtii go-aamo muhiim ah ayaa shirkan ka soo baxay wadamada lacagta dadka qarunaha jooga ay kasoo dirayaan inay bangiyada ay ay lacagahooda iyagoo shirkadaha sida dahabshilia kamid yihiin isticmaalaya inay soo maraan oo haddii kale ay lacagtu suuqa madow ay gelayso taasina aanay wadamada qurbaha aan aanay dan u ahayn kuwan wadamadan igad ama wadamadan geeskan africa joogaana aanay dan u ahayn oo mar walba ay doonayaan in ay lacagtu sida sharciga ah ay marto qiimaha lagu xawilayana u noqdo qiimo caqligalah oo suurto gelinaya maxaa la yidhahdaa nidaamka bangiyada ay marayso haddii anagoo dahabshil lahayn mar walba waa soo dhaweynaynaa wixii sharciyada caalamku ay khasbayaan si dadka ama kenya ha joogeen ama geeska africa ha joogeen ee masaariiftoodii ay si joogtaa u helaan oo ay isticmaalaan kambaniyada ay doonayaan cabdirashiid ahmiyad noocee ayuu shirkan u lahaa gobolka guud ahaan gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu xawaaladuhu ay doorka lixaad kale kaga jiraan sida soomaaliya oo kale runtii waxaan u arkaa shir aada u muhiimaynu ahaa waa markii ugu horreysay wasiiradii igad ay isugu yimaadeen waa markii ugu horreysay ee wadamadii lacaguhu ay ka ibanayeen sida maraykan iyo yurub iyo maxaa la yidhaahdaa ay isugu yimaadeen waa markii ugu horreysay shirkadihii arrimaha ka shaqeeya ay iyaguna ay meesha isugu yimaadeen oo dhammaantood si daacad ah laysula taabtay qodobo badan oo muhiima ah in loo baahan yahay dhaqaalaha lacagahan dibadda ka yimaada iyo nabadda iyo ammaanka ay wadamadan geeska africa ay ka qayb qaadato
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirikadda dahabshiil cabdirashiid maxamed saciid cabdirashiid dahabshiil oo qadka taleefonka magaalada adisaaba igu waramayey
shalay waxaa gadood sameeyey eedamo ka tirsan kuwa maamul goboleedka puntland uu horkacayay taliyaha laanta canshuuraha turbutario ee gobolka bari kornel ibraahim maxamed cabdikariim oo loo yaqaano kornel degane kornel degane oo nala soo xiriiray ayaa wuxuu sheegay inuu ka gadooday kadib markii si sharci darro ah xilka qaadis loogu sameeyey isagoona eedeyn u jeediyey cabdixakiin xuseen yuusuf oo isagu ah taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari cabdiraxmaan xuseen fure oo jooga washington ayuuna u warramay
waxaan ula soo xiriiray in aan caddeeyo macnaha waxaa laga yaabaa dad baa warar iska sheegaya inaan caddeeyo sababta iyo ujeedada aan anigu ku maqnahay iyo hawsha socota marka waxaad ku maqantahay muxuu yahay walaali anigu waxaan ahaa taliyadii laanta ilaalinta cashuuraha rotariad ee gobolka bari madaxweynaha ayaa ii magacaabay xilka aan anigu joogo waxaana iga qaaday taliyaha qaybta gobolka bari nin la yidhahdo cabdixakiin awoodna uma uu lahaa inuu aniga xil iga qaado laba korneyl oo isku darajo ah baanu nahay laba gaashaanla siraanu nahay xil igama qaadi karo marka arrintan intaadan markaa wuxuu qoray warqad sharci darro ah ayaan anigu kaga maqnahay xilka madaxweynaha ii magacayo waa in madaxweynuhu iga qaadaa intaa waxa dheer intaa waxa dheer anigu waxaan joogay degmada carmo dadkii degaankan gobolkan bari la yidhaahdo dadkii deganaa dhibaato ayaa ka jirta dhibaatada ka jirta waxa weeyaan puntland iyadaa federaal ah madaxweynuhu wuxuu yidhahdaa dowladda federaalka ahi ha ilaaliso nidaamka federaalismka ah ha ilaaliso yidhahdaa horta puntland baa federaal puntland iyada hala ilaaliyo federaalkeeda madaxweynuhu horta ha tixgeliyo puntland federalismkeeda ha tixgeliyo markaa ayaa kan weyn loo gudbi doonaa puntland iyadaa wax isku darsatay waa gobollo kala duwan marka gobol walba dadkii lahaa inuu maamusho dhibaatada ugu weyn oo jirtaa dadkii bari lahaa waa laga qaaday waan gartay cornel digane taasi waa taas adigu markii shaqada lagaa joojinayay warqadda soo maaha in sharci lasoo maroo lagu keeno digreeto xilkii lagaga qaado oo madaxweynuhu uu soo seexay warqaddaa miyaada helin warqadda anigu ma helin waxaa qoray warqadda nin cabdixakiin la yidhaahdo oo taliyaha qaybta gobolka bariga oo nin nin jiran weeye oo waxau awoodda u leeyahay iyo waxaan u lahayn ma kala yaqaan waan gartay digreeto madaxweyne ayuu isagu warqad qoray oo xilkayga iga qaaday corneyl digane haddaan dib markaas waafaqsan dadkuna sharciga isku xukumaan corneyla marka su-aasha meesha ku jirta waxay tahay haddii intuu warqad uu soo qoray uu ku yidhi xilkii waan kaa qaaday aduguna ay sharciyan tahay in xilka hanaan macnaha awood madaxweyne lagaga qaado maxaad arrintan madaxweynaha iyo madaxda sare u geyn weyda intaad qayladhaanta dhanka warbaahintaad soo aadaysid walaale arrinteeda wakti bay hadda qaadatay madaxweynaha way gaartay wuxuu soo diray guddoomiyaha gobolka bari iyo taliyaha qaybta ayuu wuxuu ayaa loo soo diray carmo oo waxay yidhaahdeen annaga ayaa arrintii xalinayna ninkuna wuxuu caqli xumo isagu ku bixiyo gadaal kama sixi karo waxba way hagaajin waayeen labadaa nin way hagaajin waayeen bulshadii ayay u agajugleeyeen dadkii ayay handadeen dadkaan lama handadi karo dadkan handaday oo dadka handadaya waay cabdixakiim baa handaday iyo guddoomiyaha gobolka ayaa handaday dadkii reer carmo oo waxay yidhaahdeen korneylkan halka idinla jooga oo ciidanka ku haysta waxa weeye waanu idin ognahay idinkaa la shaqeeya idinkaanu idin xidxidayna talaabaanu idinka qaadan odayaashii ayaa la handaday iyo gabdhihii hooyooyinka ahaa waan gartay gudoomiyi- eh, gudoomiye ururka hooyooyinka iyo odayaashii ayaa la handaday iyo saxaafadii ayaa la handaday waxa la yidhi een, wa- wa- wa- idinkaa maaragtay een, meeshii arrinteeda waddo kale umar lahayn dadkii ayay handadeen n adigu ma ciidan baad haysataa oo la leeyahay ciidan adiga ka ka dhawaajiyey ciidanka wataa marka ciidankaa wadato waa ciidan noocee aniga ciidan dawladeed baa ila jooga ciidankaan madaxda u ahaa ciidan baa ila goodsan dhibaatooyin baa jira ciidanku wax og sarkaalkoodaba waad ogtahay oo ciidamo badan baa iska daloosano een, oo- oo oo la ogyahay baa jirta n waan gartay Et- ciidankan waa en- ciidan dawladeed iyo ciidan dadka degaanka ahi ay ii keeneen oo ay taladooda ku yimaadeen oo yidhi xuquuqdayadii baanu doonanaynaa hadda taagan gobolka bari n adigu ciidanka aad tiri way kula godoodsan yihiin tir ahaan intay dhan yihiin ood adigu xukuntid anigu een, ciidan badan baa ila jooga ciidanka tiradiisa lama sheego maxaa diiday marka inaad eh, arrintan madaxweynaha maamulka en, puntland en, gaas aad gaarsiisid oo intaad godoodi lahayd xal kale oo lagu raadiyey xaaladda intaysan sii xumaan annagu een, ma doonayno in xaaladdu ay barkeemale ay gaarto ee waxaanu doonaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ra-iisul baarlamaanka ayaan doonaynaa arrinteeda inaan kala hadalno madaxdaani kuma filla gobolka joogtaa bari e maxaad markaas u gaarsiin weydeen ina gobolkii baad joogtaa maamulkii baad Gobolku- weli hoos timaadaa riboodku wuu gaaray riboodku wuu gaaray laakiin annagu ma aanu wada hadlin madaxda sare cornel digana ma wax kale oo adigu aad eh, qoonsatay baa jira marka laga tago en, arrimaha hadda aad sheegtay tusaale ahaan oo kale waxaad ii sheegtay inaad tahay taliyihii laanta ee ilaalinta eh, turbataariyada ee canshuuraha En, arrintaasina waa mid inta badan booliska la xiriirto shacabka iyo wada shaqaynta bulshada ah ma wax kaleoo dhibsanaysaa jiroon taa ahayn Een, dadku waa degaan degaan gobolkii aanu annagu lahayn ayaa la haystaa oo dadkii gobolada kala deganaa oo federalismkii baan la ilaalinayn dadkii gobolada kala deganaa baa gobolkan haysta dadkii gobolkan lahaa gobolada kale kama shaqayn karaan oo xilal kama hayaan waan gartay xilal muuqda kama hayaan koodiina wuxuu noqday telefonya waa la wadaagaa ama iyagu waxbaba kuma haystaan dadkii degaankan lahaa n cornele laba ii kala saar marka adoo raallia godoodkaagu ma wuxuu ku salaysan yahay nin kaa qaaday xil iyo in lagugu soo eedeeyay shaqadaadoon wanaagsanayn mise shacabka meesha degan baad ka soo jeedaa oo leedahay shacab ahaan baan u godoodsanah aniga shaqada da- shaqadeeda lama eedayn shaqadeedana waxba kama dhicin laanta ilaalinta iyo turutaariyadii iyo xeradayda ciidanka midna waxba kama dhicin ma garat waan gartay waxa weeye hadda dhibta ugu weyn waxay ka jirtaa aniga xilka waa layga qaadi karaa sifo sharciya in madaxweynuhu xilka iga qaado isaga iga magacaabay hadduu xilka iga qaado waan ogolahay
kaasina wuxuu ahaa kornel ibraahim maxamed cabdikariim oo loo yaqaano kornel digane oo isaga iyo ciidan la socdaba ay gadoodeen waxaa uu u warramayey cabdiraxmaan xuseen furre dhegeystayaal waxaan la xiriirnay taliyaha qaybta booliska gobolka bari wuxuuna ku gaabsaday inuusan diyaar u ahayn inuu jawaab ka bixiyo eedeynta uga timid kornel digane haddii ay jirto cid ka tirsan maamulka puntland oo doonaysa inay arrintan ka hadashana waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna soo socda halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan magaalada washington afar dhallinyara oo soomaaliya oo muhaajiriin ah ayaa dhaawacyo ay kasoo gaareen kadib markii gaari ay saaraayeen uu la gaduumay dhallinyaradaasi oo dhaawacan ayaa waxaa xabsiga u taxaabay ama xabsiga geysay ciidamada dalkaasi masar wariyeenaha magaalada qaahira xuseen sahnuuni ayaa warbixintan goordhow nooga soo diray halkaasi ciidamada masaarida ayaa xiray afar wiil oo soomaali ah xili ay isku dayayeen inay si sharci daro ay ku soo galaan dalkani masar tahriibyaasha soomaaliyeed ayaa gacanta lagu dhigay kadib markii uu la gadoomay gaarigii ay saarnaayeen xili ay isku dayayeen inay ka baxsadaan ciidamada ilaalada xuduudda ee gobolka aswaan afartan wiil ee soomaalida ah ayaa ka yimid dhinaca dalkaasi suudaan waxayna isku dayayeen inay soo gaaraan waddankani si ay uga tahriibaan xeebaha masaarida asli cumar axmed oo ka mid ah qaraabada tahriibiyaasha soomaaliyeed ayaa ii sheegtay in laga dayrinayo qaar ka mid ah wiilasha soomaaliyeed oo dhaawac weyn ka soo gaaray shilka ay ku galeen xuduudda u dhexaysa masar iyo suudaan waxaa weeye afar wiil oo soomaali ah oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada masar afartaas wiil waxay ahaayeen wiilal kasoo baxay dhinacaas iyo suudaan dabadeeto afarta wiil iyagoo gaari saaran oo gaari wata ayaa waxaa dhacday waxaa eryada ciidamada masar ee xuduudda la leh dhinaca suudaan ayaa eryaday markay eryadeen dabadeeto waxaa dhacday gaariga ayaa la gadoomay islamarkaasna waxaa ku dhaawacmay halkaasi afarti wiil qaar lafaha ayaa ka burburay qaar dhaawacyo xunxun ayaa soo gaaray iyadoo islamarkaasi ay taas u dheer tahay inaysan wax daryeel haysanin waxay kaloo wiilashaasi ku xiran yihiin gobolka aswaan daryeel caafimaad ma haystaan dhibaato badan ayaa meesha ku haysata xorriyadoodii ma haystaan dhaawacyo way soo gaareen xunxun ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa dowladda soomaaliyeed iyo u n h c r ta iyo safaaradda soomaaliya in ay wax u qabtaan wiilasha soomaaliyeed ee dhibaataysan oo dhibka faraha badan uu soo gaaray islamarkaasna dhaawaca uu u dheeryahay anigoona waxaan ka mid ahay dadka qaraabada la ah wiilashaasi sidaas darteeda aad bay u dhibaataysan yihiin bilihii ugu dambeeyey dalkani masar waxaa lagu xiray muhaajiriin soomaaliyeed oo kor u dhaafaya boqol qof kuwaasoo isku dayayay inay si sharci dara ay uga baxaan xeebaha dalkani sidoo kale ciidamada masar ayaa sii daayay sanadkan gudihiisa in ka badan boqol iyo konton qof oo soomaali ah kadib markii ay u dooday hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ta xafiiskeeda magaaladan qaahira sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii laba qof oo soomaali ah ay ku geeriyoodeen xeebaha masaarida xili ay isku dayayeen inay u tahriibaan dalkaasi talyaaniga xuseen saxnuuni v o a kahira
codkaasi macaan ee hawada idiin soo maraya waa fanaanadii alla u naxariista ee faadumo qaasin helowleh waxayna ka mid tahay sugaanta bisha ramadaan ugu talagalnay ee nala dhegeysta
da nabi ammaanka ah faadma qaasim hilowleh ayaa ku luqaynaysay hobolladana weyla jiimariyeen ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan idaacaddeena subaxnimona iyada ayaan kusoo gebagabeynaynaa intaan hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo maxamed colaad xasan oo garabkayga badax fadhiya nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.